ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati albaqara waxaan ka hadlaynay axkaamahii axkaam aada u tiro badan suuraddan maadaama suura madaniye ay tahay wax badan ayuu allah subxaanahu watacaala oo axkaam ah wax loo xalaalaynayo dadka muslimiinta wax laga xarimayo yacni maaragtay aada ayay ugu tiro badan tahay su-aalihii marka nabiyullaahi moxamed la weydiinayay calayhi salaatu wasalaam ayaan maaragtay ay ka mid yihiin aayadahan aan arki doono insha allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wayas'aluunaka cani lmaxiidi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi moxamedow cani lmaxiidi ay cani lxaydi xaydka bay wax kaa weydiinayaan mu'miniintii ayaa xaydka bay wax kaa su-aalayaan oo caadada haweenka ku dhacda ah dhiiggaas bay wax kaa weydiinayaan marka almaxiidu waxaa loo jeedaa bimacna alxayd baa loo jeedaa maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa waa masdar wey almaxiid waa masdar weeye oo maalan waxay ka yimid min xaadat almar'atu xayda haweentiibaa yani caadadii ama dhiiggii ou ka yimid baa la yidhaahdaa xaydkaas marka haweenta marka xaydka ku dhaco waxaa la yidhaahdaa fahiya xaaidun wa xaaida yani xaaidun in la yidhahdo ta la raacinin xaaidatun in la yidhaahdo ta lagu daro labadaba waa jirtaa weeyaan marka xayd waxaa la yidhaahdaa xaydka waxaa la yidhahdaa markay culummada tacriifiyaan ama qeexaan waxay ku sheegaan huwa addamu lkhaariju min alraximi calaa wajhin maksuusin fii waqtin maksuus waa dhiigga ka soo baxo ilmogaleenka ama minka waxa la yidhaahdo raximka haweenka ka soo baxo weji yani dariiqo khaasana uga soo baxo waqti gooniyana ka soo baxaa la yidhaahdaa lidalika hadda luqada caamiga waxay u yaqaanaan adawra shahriya iska dhahaan carabtu yani bishaas bil bishiiba mar buu ku dhacaa haweenta marka kaas ayay ku weydiinayaan xaydkaas arrimihiisa markay haweenta xaydka qabto bay wax kaa weydiinayaan allah wuu u jawaabayo su-aashii nabiy llaahi moxamed la weydiiyey ayuu ka jawaabo wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaa nabiy llaahi moxamedu huwa xaydku adan yani shay lagu dhibtooda wey adan dhib wey saasaa loo jeeda yani maa yuta'adaa bihi shay lagu dhibtooda weeyaan adagaan dhibkaan hadda looma jeedo dhibaato ma aha adan ay ma shayun yuta'adaa bihi marka la leeyahay yani waxaa loo jeedaa bay leeyihin culummada yuta'adaa biraa'ixatihi yani dhiigga urkiisa ayaa qofka ku dhibtoonaya saasaa loo jeeda ee asagaa dhib le ma ah macnaha waxa waaye waa kinaaya can lqadari kinaaya can lqadr can lqadri waxay dhahaan shayga qofka uu necab yahay oo kale ou qurunsado oo kaleeto ayay kinaaye ka tahay marka waa adag dhib baa la yidhaha maxaa yeele wixii xataa riixdiisa iyo urkiisa xoogaa uu ku dhibayo waa shay yustaqdaru bihi maxaa yeele qofka markay dhiigga leedahay dhiiggaas waxa weeye maaragtay yacni inay iska gooni si gooni iskaga sifayso waxyaalo gooni ay u isticmaasho kadib ay maaragtay markii ka qubaysanayso ay wax nadi maaragtay carfay iskaga dhaqdo sidaasoo kale weeye shay yuta'adaa bihi waxaa loo jeedaa yustaqdaru bihi xoogaa yani qofka uusan jeclaysanin waa un taas mooye ma ahan haweenta ku dhibtoota ma aha haweenku markii ay caadi tahay oo sunna sunnadii la waafajiye xagga gudniinkeeda sida sunnadaa loo waafajiyaa kuma dhibtoodaan xaydkan waa dhiig iska caado ah oo aan dhib ku haynin caadi maaragtay qofka is wax ku jira jiro ay kula kulmayso aanan jirin laakiin qaabka soomaalidu ay samayso oo gudniinka fircawniga ay isticmaalaan oo wax shareeco waafaqsan aanan jirin yani xataa qofku way ku dhibtoonaysaa marku caadada ay ku dhacdo jiro iyo dhibaato kama baxayso weya waa ku jiranaysaa maxaa yeelay yani fitradii ama dariiqii saxda ahaabaa laga jeediyey qofkii baa la googooyey maaragtay jirkiisii la jarjaray la isku xiray wixii abiiciga uga soo bixi lahaa kama soo baxayaan sidii si sahlan wuxuu kusoo bixi lahaa baana soo baxay sidaa darteed dhibka ayaga waxay sameeyeen wey maahane dhib alla uu ku abuurayoo haweenta caadadeeda la maaragtay ku imaanaya ma aha marka hadda adagaan dhib ma aha oo dhibaato gabadha ku dhibtooto looma jeede waa shay la maaragtay dee dhiig hadduu jirkaada kaa gaaro adiga baa ku dhibaya taa un baa loo jeedaa weeyaan maradaada dhiig inuu gaaro ma ogolid jirkaada inuu gaaro ma ogolid inaad iska dhaqdaad aad doonaysaa weeye mar walbaba marka huwa adan sidaasaa loo jeedaa huwa xaydkii adan dhib weeye bimacnaa shay oo maaragtay xoogaa la qurunsado weeyaan factazilu nisaaa fi lmaxiidi factaziluu ka dheeraadoo ka fogaada annisaaa ay mujaamacatuhunna baa loo jeeda jimaacoodii aad jimaacdaan ood u tagtaan ood haweenaysataan ka fogaada fi lmaxiidi fii waqti lxaydi xaydka waqtigiisa in aad u tagtaan ka dheeraada marka factazilu nisaaa fi lmaxiidi haweenkii ka wada taga oo ka dheeraada macnaheedu maaha yani waxa weeye ijtanibuu fii mujaamaca ijtanibuu mujaamacatahunna jimaacoodii keliya ka fogaada ha jimaacinina wey ninkii ninkeedii inuu u taga lama rabo waktiga ay xaydka qabto fii zamani alxayd in loo taga ma aha waa muxaram wey waa xaaraam in qofka haweenta xaaidada ninkeedu uu la kulmo uu jimaaco waa shay xaaraama maxaa yeele ka fogaada buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala markaasuu haddana alla sii fasiray wuxuu yidhi walaa taqrabuuhunna xataa yathurna walaa taqrabuuhunna haweenkii ha u dhowaaninina xataa yathurna ilaa ay ka daahir noqdaan yani xaydka ilaa ay ka qubaystaan oo uu ka go-o xaydkii ha u teginina wey ha u dhawaanina sidaasaa la rabaa xataa yaturna ilaa xaydka uu ka go-o ha u teginina weeyaan marka yani sida imaam axmed oo warinaayo fii musnadihi wakadalika uu warinaayo imaamu muslim fii saxiixihi can anas bni malik radi allahu canhu anas bni malikna uu ka warinayaan wuxuu leeyahay anas ana alyahuuda kaanuu idaa xaadat ilmar'atu minhum haddii ay yuhuudda haweenkoodii mid ka mid ah ay xaysho ninka xaadkiisiibaa xaydka ku dhacay hadday saa ay yuhuuddu gabadha xayd ku dhacaahi lam yu'aakiluuhunna walam yujaamicuuha fi lbuyuut waxay ahaan jireen yuhuuddii madiino deganayd wey markii gabadha xaadkiisa oo xaydka ku dhacaay cunno lama cuni jirin waa karantiini jira inta xaydka qabto iska fogeynaya yani gurina maba kula kulmi jirinba guriga xataa inuu kula kulmo ama la seexdo ma ogolaan jirin oo uga tegi jirin marka maadaama ansaartii ay yuhuudda la noolaayeen ay la noolaan jireen oo dhulka madiine ay wada deganaayeen dadka ahlu kitaabka ahna ay ayaga ahaayeen dhaqan badan oo yuhuuddu lahayd bay ka qaateen soo ma jeedi intayna islaamin ka hor ayay dhaqankoodii qaateen marka islaamkii markuu yimid wax alla wixii markay aynan islaamka ahayn ay samayn jireen oo idil nabigay weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay yuhuuddii baanan haweenkii la seexan jirin guri aysan ku kulmi jirin cunana aynan la cuni jirin markaasaa su-aashaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam la leeyahay maxaan samaynaa yuhuudda saasay yeelaane فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نبي أصحاب في سبا نبي ويديين عليه الصلاة والسلام مركز فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى فرغ منها إلهي آية رسول نجي إلى آية مارتي أو نبي رميه أي مارتي نبي أخري عليه الصلاة والسلام مركي أو رميه نبي آية مرتي سودكتي وأرنتا أو رميه كنت الأخري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحو يري اصنعوا كل شيء إلا النكاح wax kasta haweenka markay xaydka qabto sameeya ilaa jimac maahan annikaax waxaa loo jeeda aljimaaca loo jeeda haweenkii keliya ha u teginina laakiin wax kastaba samayn karta cunadii la cun gurigii la seexo go' la huwo wujeeda ku istimtaac sida aan arki doono يعني ما أرتي لكن فرجي هو دواني جماعة يا سميني موجد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أرنتي مركو النبي يري فبلغ ذلك اليهود فبلغ ذلك اليهود أرنتي النبي أو شيء آياتي أي يهودي قارتي إن سلاة إسلامك أو قوة مركاتي وحي لهلين فقالوا ما يريد هذا الرجل ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا منه ninkaan bay dheheen nabiga ku jeedan calayhi salaatu wasalaam maba doonayabo inuu ka tago arrimaheeni shay ilaa inuu nagu khilaafo mooye wax kastoon samayn jirna inuu nagu khilaafo ayuu rabaa bay leeyihin nabiga calayhi salaatu wasalaam wax walba waa nagu khilaafaya marka aayaddaa marka sababtaasi kusoo degtay waxa weeye haweenta hadday xaa'ido tahay wax kastaad mucaamalo kastaa la mucaamaloonaysa lama karantiilayo islaamku sidaasuu qaba laakiin jimaac laguma ogola وتن الله لي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن مركا يعني وحال الرباء مركا علماء انت انا ايد قيب تيراس دمبكلين يعني اكثر العلماء علماء دي سلف في ضد بلم او صحاب يعني ايمن وين كمدا وحي كتغين اي قبان inuu bannaan yahay annahu yajuusu mubaasharatu alxaa'idi fiima duuna alfarji waxaanan farjiga ahayn in haweenta istimtaac lagu samayn karo mubaashara lagu samayn karo yacni iyadoo xaydo ah xayd qabtaa waxaanan intaana farjiga ahayn inuu tamatuci istimtaacu ku samayn karo waxaana daliil u ah oy daliishanayaan culamadaasi حديث أبو داود أو ورنايو عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني عكرمة مولى ابن عباس هوينك النبي متكمل أيون كورنايا وحي لهذين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا حاسسكي سمد حيث كقبتا هدي أو وحقبه وحكدونه انت أويرته alqa calaa farjiha sawba yacni maaragtay farjigeeda marabuu ku ridi jiray maruu saari jiray inta kale uga istimtaaci jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi yani abu daawuuda warinayo sanadkiisuna waa sanad saxiixa weeyaan madhabkaas a'imada qabto waa qowl ibni cabbaas cabdullahi ibni cabbaas baa ka mida mujaahid baa ka mida xasan basri baa ka mida cikrima baa ka mida oo xadiidkan warinayo waxay qabaan haweenta hadday xaa'ido tahay farjigaas keliyaad marada iska saaraysaa inta kale waa ku waa ku istimtaaci kartaa hadday xayd ay qabto wey waxa kaleeto ay caaisha tilmaamaysaa radia allahu canha yacni mucaamalo kasta in lala samayn karo xadiid imaamu muslim fi saxiixi uu ku warinayo bisanadihi can caaishata radia allahu canha caaishana uu ka warinaayo qaalat caaisha waxay leedahay kaana nabiyu kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalam ya'murunii nabigu ifari jiray faaqsilu ra'sahu markaasaa madaxa u dhaqi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waana xaydun anoo xayd qabo ayaa nabiga u dhaqi jiray madaxa yacni mucaamalada fiiri lama lama karantiiri jirin oo lama cayrin jirin taasuu samayn jiray wa kaana yattaki'u fii xijrii dhagtaydana wuu cuskan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ana xaa'idun anoo xaa'ida ah oo dhagteydana ku tiirsan jiray oo ku dangiigsan jiray anoo xayd qabo fayaqra'u lqur'aana markaasuu inta maaragtay dhabtayda farkado ama ku dangiigsado ayuu qur-aanka akriyi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka a'imadaasi marka waxay leeyihiin mucaamalada haweentu way bannaan tahay maa cada alfarjina maaragtay aktar alculamaa in lagaga isti laga istimtaaci karo wixii farjiga ka soo haray ayay maaragtay ay tilmaamayaan culamada qayb kaloo ka mida waxay leeyihiin maya mubaasharadu ma aha fima duuna alfarji maaha waxa weeye fima cadaa maa taxta alizaari yani maaragtay hoos guntiga meesha laga xirto xudunta laga soo bilaabo ilaa waxa ka hooseeyo lama ogola inta ka korayso yani maaragtay marada ila hoos guntiga halkaana laga xirtaa dhexda wixii inta ka hooseeya lama ogola iyo wixii maaragtay waxa ka koreeyo ayaa istimtaac loo ogol yahay وانا حي دليشنا حديث حديث صحيحين كويا البخاري مسلم ورنا حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وحاسك النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة وحيلاد هاي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباش أن يباشر امرأة من نسائه أمرها هذا النبي قدونه حوين كي سبب كمذا إنه ما عرفت كويس تمتاعه أيضا حي قرتها وأمر جري مركاسة تتزرت وهي حائض hoosgunti bay soo xihan jirtay qaybta hoose ayay hoosgunti kusoo xihan jirtay ayadoo xayd qabto markaasuu nabiga ku istimtaaci jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh marka waxay leeyihiin wixii halkaas ka hooseeyo lama ogola bay leeyihiin laakiin madhabka yani in farjiga ay tahay baa aada u muuqato wixii waxaan farjiga ahayn maxaa yeelay naska aayaddana waxaa waaye yani factazilu nisaa fi lmaxiidi walaa taqrabuhuna xataa yaturna inaan farjigaas laga tegayo laakiin inta kale looga istimtaacayo ayay nusuustaasi tilmaamaysaa weeyaan faidaa tataharna hadday haweenkii isdaahiriyaan oo daahir noqdaan oo xaydkii ou ka go'o saasaa loo jeedaa fa'tuuhunna raggii haddii aad tihiin xaasaskoodii yani maaragtay ee haweenkiinii fa'tuuhunna u taga min xayu meel uga taga amarakum allahu allah uu idin faray meeshii rabbi ou idin faray uga taga baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala haddii xaydka ay ka maaragtay ka ka dhammaado oo ay ka qubaysato fajaamicuuhunna fi lmakaani aladii amarakum allahu bihi meeshii rabbi ou idin amray uga taga haweenkii oo jimaacay sameeyay weeyaan meeshaas marka min xayu amarakum allahu ilaahay uu leeyahay waxaa loo jeedaa alqubulu aw alfarju wixii aad tidhaahdaba farjigaa loo jeeda soo ma jeedi laakiin meel kale laguma ogola gadaal oo kale inuu ka isticmaalo maya maxalulbadriga meesha ilaahay oo ulaada ka abuuro halkaas unbaa la doonaya yani lama ogola dagaal inuu qofku ka isticmaalo wey maxaa yeele ilahay wuxuu ku qayday min xaysu amarakum allah allah meeshuu idin faray waa farjigii haweenka bas taasaa la ogolaya gadaal lama ogola allah sidaasuu leeyahay fa'tuu yani waxay la mid tahay aayadda noo imaan doonto nisaa'ukum xartun lakum fa'tuu xartakum annaa shi'tum weeyaan marka maxallulbadrigaa loo jeedaa meesha maaragtay yani farjiga ayaa loo jeedaa sida cabdullahi ibn cabbaas iyo mujaahid iyo غayr waaxidi min asalaf ay ku fasirayaan markay leeyihiin min xaytu amarakum allahu yani alfarja bay leeyihiin wuxuu u jeedaa allah markuu ka hadlayo farjigaas basaad uga tegaysid dagaal lama ogolo waa muxaram weeyaan allah sidaasuu leeyahay markaasuu rabbi subxaana watacaala tacliiliyo wuxuu leeyahay ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay attawaabiina kuwa dunuubtooda ka soo noqdo noqoshada badan tawaabiinta ehe laabashada badan ilaahay u noqdo dembi yar markuu ka dhacaba istikfaar iyo tawba la imaanaya rabbi waa jecel yahay subxaana wa tacaala wayuxibu allah wuxuu jecel yahay almutaahiriina kuwa istahirana ilahay waa jecelyahy kuwa istahiro allah waa jecelyahy maxaa loo jeedaa almutanazihiina can alaqdaari waladaa waxyaalaha xunxunkaa dadka iska ilaaliyo oo ka dowrsado iska tahira allah waa u jecel yahay ibnu kaiir markuu fasirayo wuxuu leeyahay wa huwa maa nuhuu canhu wixii laga reebay wey oo ah min ityaani alxaa'idi aw fii kayri lma'taa saasuu leeyahy haweentoo loo tago ayadoo xayd qabtaa dadka iska ilaaliyo ka haraahi dadka mutatahiriintu ilaahay jecel yahay waa kuwaas weeyaan iyo meeshii aan looga tegi jirinoo gadaal ah inuu qofka iska ilaaliyo ka dhowrsado ayaa maaragtay waxay tahay yani qofkaas buu rabbi qofka iska ilaaliya ayuu rabbi jeceliya leanna labada waa manhi wey in ayadoo xayd qabta aada u tagto waa xaaraam waxaa xaaraama gadaal inaad uga tagto farjigaa ilahay kuu xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala waa taas weeyaan ina allaha yuxibu tawaabiin wayuxibu lmutatahiriin haweenka yani dadka istahiro oo waxyaalaha akdaarta ah sida xaydka oo kale haweenkao qabta inuu u tago ama maaragtay haweentii oo uu gadaal uga tago dadka iska tahiraa oo waxaas ka fogaado ayuu allah jecel yahay subxaana wa tacaala nisaaukum xartun lakum faatuu xartakum anaa shitum nisaaukum haweenkiina haddaa mu'miniintii tihiin xarun yani beer weey lakum idinkabay beer idin yihiin xari yani maxalulxarfi wey meeshii la beeranayay weeyaan haweenkiinu sidaasay idin yihiin lanna alxarfu waxaa la yidhaahdaa asal ahaan ilqaau lbadri fi lardi baa la yidhaha xarfiga waxaa la yidhahdaa waa maaragtay abuurka oo aad ardada ku aastood ku ridaa la yidhaahdaa xarfiga waa taas weeyaan dhulka intaad faa faagto inaad abuur ku ridatid xabadii masagada ahayd gallayda sisinta ahayd waxaad doonto inaad ku ridato xarfiga kaasaa la yidhahda dhulka aad ku aada gashato baa la yidhaahdaa sidaasaa loo jeeda yani cabdulahi bn cabaas markuu fasirayo wuxuu leeyahy alxaru mawdic lwaladi saasuu ku fasiraya nisaaukum xarun lakum soo ilahay ma dhihin waxa weeye mawdic lwalad wey meesha ilmuhu ka soo baxaan oo ilmuhu ay maaratay ilahay uu ku abuuro ayna kasoo baxaan halkaas baa loo jeeda xariga kaas weeyaan xarun lakum marka haweenkii allah wuxuu ku shabahay xari buu ku shabahay beer oo kale buu ka dhigay beer buu ka dhigay macnaha tashbiiha meeshu ka imaanaya waxay leeyihiin culammadu wuxuu rabbi ku shabahay maa yulqaa fii arxaamihina min annuطafi allatii minha naslu ayuu rabbi fashabaha wuxuu u ekeysiiyey wuxuu ku ekeysiiyey bima yulqaa fi lardi min albadri allatii minha nabaas dhulka haddaad faagfaagto oo aad maaragtay abuurkii ku ridaa nabaad iyo doog baa ka soo baxa soomaa haweenkana markay raximkoodii ninkoodii yani manidii ay gasho waxaa ilaahay ka soo saara awlaad oo bani aadam ah nasli buu ilahay ka soo saara marka maadaama labadoodaba dhulka wixii lagu rido uu soo saaro haweenta raximkeeda wixii galana ay soo saarto banaanka keento shabaha marka halkaasuu ka imaanayaa bay leeyihiin yani bijaamici ana kula waaxidin minhuma maadatun lima yaxsulu minhu waxaa yani waxaa kulminayo mid kastaaba wixii lagu ridaayo inuu ka xasilayo ka imaanayo sidaasaa marka xarfi loogu tilmaamaya nisaaukum haweenkiinu xarfun beer weeye lakum idinka idin yihiin ee fa'tuu kaalaya oo u imaada xarsakum beertiina u imaada annaa shi'tum yani min ayi ji min ayi jihatin shi'tum oo kale weeyaan meeshaad doontaan uga imaada n saasaa leeyahy faatuu xartakum haweenka beertiina u imaada annaa shi'tum jihadaa doontaan uga imaada min ay yani walidalika ilaahay subxaana watacaala wuxuu cabiray lafdiga annaa la yihahdo o cabiray yani sida maaragtay imaam shukani fi tafsiirihi uu ku leeyahay wacabara subxaanahu wa tacaala bianna annaa buu cabiray likawnihaa acamu fi luga xagga luqada way kaga caamsan tahay min kayfa iyo waayna iyo wamataa waxyaalaha istifaamaadka wax lagu weydiiyo kayfa aad tihaahdid iyo ayna iyo mataa iyo waxaa ka caamsan annaa inaad tihahdidaa ka caamsan marka yani macnaheedu waxa weeye min ayi jihatin shi'tum jihadii aad doontaan haweenkii nooga imaada min khalfin gadaal uga imaada wa qudaamin horay uga imaada yani maaragtay muqbilatan ayadoo kusoo qaabilsan u tag wa mudbiratan ayadoo kaasoo kaasii jeeda u tag wa baarikatan ayadoo fadhida u imow wa mustalqiyatan ayadoo dhacdiid u jiifto mujeeda wa mubtajicatan jihada doontaan uga imaada wey yani min ayi jihatin shi'tum laakiin waxay leeyihiin waa min sinaamin waaxidin waa inay wax kastaan markaa jihad kasta haweenta uga imaanayso waa inuu farjigii yahay meel kale uunan ahayn weeyaan sidaasaa la rabaa yani taas wey ida kaana fii mawdici alxarfi meeshii yani maaragtay abuurka uu ka soo dhalanaya haddii ou yahay haweentaada saa doontaa u isticmaali kartaa allaha kuu baneeyey annaa shitum kayfa shitum sidaa doontaan ugu imaada macnaheedu waxa weeye yani haweentoo kaa sii jeedo waad isticmaali kartaa jimaacaada waad gudan kartaa ayadoo soo jeeda waad gudan kartaa ayadoo dhinac dhinac u jiifto waad gudan kartaa ayadoo dhacdib u jiifto ayadoo afgenba u jiifto noocaa doonta samayn laakiin waa inay maxalul xarfiga noqdaa intaas weeyaan meesha wax laga beerayey waa inuu noqdaa soo ma jeedi intaas unbaa annaa shitumta sidaas weeyaan walidalika imaamu albukhaari wa imaamu muslim waxay warinayaan can jaabiri radia allahu canhuma wuxuu leeyahay jaabir ibni cabdillaahi kaanat ilyahuudu taquulu yuhuudda waxay ohan jireen waxay ohan jirtay idaa atat idaa atayta almar'ata min duburiha fii qubuliha uma xamalat kana alwaladu axwal qaala faanzala allahu hadihi alaaya wuxuu leeyahay yani maaragtay jaabir yuhuuddu waxay ahayd buu yidhi waxay ohan jirtay haddii aad haweentaada u tagto yani gadaal aad uga ti gadaal aad uga timaado yani dhabarkeeda gadaal aad ka timaado laakiin aad qumulkii ama farjigii aad ka isticmaasho ayadoo kaasii jeedo maaha duburtii looma jeeday gadaal lagama hadlay qumulkeedii ama farjigii u ka isticmaalo ayadoo kaasii jeedo uma ay uur qaado ilma waxay dhalaysaa bay dhihi jireen weersho ahoo indha kala jeeda leh dhashaa bay dhihi jireen indhaheeda kala jeedaan baa dhalanayay leeyihi saasay yidhahda markaasaa allah aayaddaa soo dejiyo leeyahay nisaaukum xarun lakum faatuu xarsakum annaa shitum wax ka jira male yani ilmo weershaan ma jiro ilmo indhaheeda kala jeedaan ma imaanayo allah sidau ugu talagalo u abuuray u dhalanaya marka arintaa marka aayaddaasi kusoo allah uu kusoo dejiyey bay leeyihin waxaa kaloo jira xadiid kaleeto oo imaam axmed oo warinaayo imaam tirmidi oo warinayo sanadkiisuna uu saxiix yahay can ummi salama radi allahu canha haweentii nebiga ummu salama radi allahu canha ayaa nabiga yani maaragtay warinayso xadiidkaasi weeyaan waxay leedahay umu salama waxay leedahay ana alansaara kaanuu laa yajubuuna yajubuuna nisaa ansaarta maadaama ay yuhuud la noolaan jireen haweentooda markay isticmaalayaan nin walba xaaskiisa markuu isticmaalayo yani maaragtay yani iyadoo sii jeedo ama afjambi u jiibta ma una isticmaali jirin ma sii jeedin jirin ma una sii jeedin jirin yani munkabatan calaa wajhiha baa loo jeeda ayadoo waji waji u jiifto xabad xabad dhulka ku hayso maynan isticmaali jirin markaasay waay waxay tiri wakaanat ilyahuudu taqulu yahuuddaa waxay odhan jirtay inahu man jaba imra'atahu kaana alwaladu axwal qofkii haweentiisa afdambi usii jeediyo sidaa ku isticmaala ilmaha ka dhashaayi weershay noqonaya marka falama qadima almuhaajiruun asaabta saas isticmaali jirin muhaajiriintii markay maka ka yimaadeen yani isku dhaqan maaha dadkaana makay ku noolaayeen qoladaana madiinay ku noolaayeen muhaajiriintii markay madiine ka yimaadeen waxay waxay leedahay umu salama yankaxuuna fi nisaai lansaari yankaxuuna fi nisaai lansaar haweenkii ansaartay guursadeen way soo hijroodeen dhulkaana yimaadeen gabdhihii bay raggii guursadeen waa yani maaragtay sidaasay sameeyeen markii ay sameeyeen bay muhaajiriintii yani fajubuuhuna haweenkoodii bay maaragtay afdambi ugadiyeen muhaajiriintii oo gadaal yani ayadoo afdambi u jirtay inay isticmaalaan bay damceen markaas waxay tihi umu salama faabat imra'atun an tutiica zawjaha haween ansaartii ka mid a oo ninkeeda inuu maaragtay sii jeediyo u damcaa diiday markaa yeelaayay bay tihi ma ogolin laanna dadkooda ma isticmaali jirin lama ogolayn mana samaynaya bay tihi xataa aatii rasuula allahi sala alla alay wasalam arrintaa ma yeelayo ilaa aan nabiga u tago soo weydiiyo markaasay waxay u timid yani way soo tagtay umu salamay u timid markaasay arrintii u sheegtay nabigana markaasu calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay arrintaas yani marka ushee ay u sheegtay ayaa aayaddani soo degtay oo allah leeyahay nisaaukum xarun lakum faatuu xarsakum annaa shi'tum allah uu leeyahay subxaana wa tacaala walidalika yani haweenta waxaa la rabaa min simaamin waaxidin qubulka keliya ma farjiga ayaa isticmaalkiisa la ogol yahay walidalika gadaal in looga tago waa muxaram wey waa xaaraam wey waxaana tusinayo yani maaragtay xadiid abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayaan imaam tirmidi sanadkiisuna uu saxiix yahay can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa odhanayo man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ninka haween xaa'idaa xaaskiisoo xayd qabtaa u tago amase gadaal uga tago oo maaragtay yani ka isticmaalo gadaal meesha farjiga aanan ahayn ka isticmaalo ama maaragtay nin kaahinahoo yani faalshow ahoo xidigaha fiiriyo waxbaan sheegaa yidhaahdo u tagaa wuxuu sheegayana rumeeyo faqad kafara bima unzila calaa muxamedin nabiy llaahi moxamed wixii lagu soo dejiye qur'aankiya qofku gaaloobay weeye buy rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani gadaal waa muxaram weeye haweenka in maaragtay farjiga keliya ninkeeda uu ka isticmaalo baa la rabaa gadaalna waa muxaram in laga isticmaalo wey allah sidaasuu leeyahy faatuu xarfakum anaa shi'tum waqadimuu lianfusikum waqadimuu hormariya lianfusikum naftiina waxaad u hormarisaan altaqaruba ila allahi bificli lkhayraat waxaad naftiina u hormariyo waxaad naftiina ugu hormarinaysaan dhawaansho ood rabbi u dhawaataan ficilka khayraadka inaad la timaadaan falka khayrka ah la imaatankiisa allah ugu dhawaada oo maarata u hormariya naftiina waa maxay ficilka khayrkaahi maxay culammada ku fasirayaan an yubaashira arajulu imra'atahu wayujaamicahaa calaa wajhi alqurbati walixtisaab warajaa'a taxsiili duriya yani isagoo awlaad ka rajaynayo cafaaf iyo dhowrsanay oo zinada iyo macaasida uu ka dhowrsado ka yani maarata doonayo lanna markuu ninka xaaskiisa u tagaba ajri baa ilaahay u qoraya subxaanau watacaala marka xis baa la rabaa iyo inuu maaragtay taqarub ila allahi inuu ka dhigto taaca uu ka dhigto maxaa yeelay ninka inuu xaaskiisa markuu u tagaay ajri baa loo qoraa ajri baa loo qoraa siday nabigaba weydiiyeen yaati axaduna imra'atahu marka yani xaaskiis intuu u tago miyaa yugtaba lagu ajru ajar miyaa loo qoraya markaas su-aashaasay weydiiyeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi ara'aytahaa ara'ayta in wadacahaa fi xaraamin akaana calayhi wisrun hadduu naag xaraam intuu u tago yani biyihiisa uu ku dejiyaa soo dembi dembi dushiisa ma ahaanaya ha fakadalika idaa wadacahaa fi xalaalin yani lahu ajrun sidaasoo kale baa ilahay ajra uu u siinaya subxaanau watacaala marka waqadimuu lianfusikum waxaa loo jeedaa ariiqii xalaasha ahaa xaaskiina ugu taga xaaraamka iska ilaaliya yani ayadoo xayd qabta ha u teginina gadaal ha ka isticmaalinina yani waqadimuu lianfusikum khayrkaasun baa loo jeedaa awlaad inuu ilaahay kaa siiyana adoo rajaynaayo inaa utagtid baa la raba iyo dhowrsani inaad dhowrsato taasaa la yidhahda culamada qaar waxay leeyihin maya waxaa loo jeedaa waqadimuu lianfusikum naftiina u hormariyo tasmiyadii iyo bisinkii u qabsada yani bisinkii iyo ducadii akriya baa loo jeeda naftiina khayrka u hormariyada waxaa loo jeeda haweentaada intaadan u tegin adkaartii nabiga ka soo aroortay akriya sidaasoo kalena waa loo jeedaa bay leeyihin waa ku fasirayaan waxaana ku fasiraya cataa baa kamid a ragga ku fasirayo xadiidkii cabdullahi bni cabaas baana tusinayo oo nabigeenna uu yidhi calayhi salaatu wasalaam low ana axadahum ida araada an ya'tiya ahlah وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا يعني حديث كاس وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام dadkan ninka markuu qofka uu doonayo xaaskiisa inuu u tago xaaskiisa markuu doonayo inuu la kulmaayo haddii uu yidhaahdo bismi illaahi bismi illaahi allaahuma janibna shaytaan allahayuu naga fogee shayaankii wajanib shayaana shayaankana ka foge maa rasaqtanaa awlaadaad nagu irsaaqaysana shayaanka ka foge hadduu ducadaas akristaa fainahu in yuqadar baynahumaa waladun fii dalika waktigaas haddii ilaahay yani maaragtay awlaad inuu siiyo uu qadaraayi lam yaduruhu shayaanu abada shayaan marna ma dhibaayo buu yidhi ilmahaas ilaahay uu siiyo subxaana watacaala marka waqadimuu lianfusikum waxaa loo jeedaa atasmiya bay odhanayaan inuu qofku maarata bismi illahi yidhaahdo oo ducada u akristaa loo jeedaana bacd mufasiriina odhanaya wey wattaqu llaha allah ka cabsada haddaa mu'miniintii tihiin oo iska ila iska ilaaliya dhicid aad ku dhacdaan shay muxaram inaad ku dhacdaan iska ilaaliya wattaqu llaha ilaahay ka baq waclamuu ogaada annakum idinka haddaa mu'miniintii tihiin mulaaquuhu allah kuwa la kulmi inaad tihiin ogaada allah inaad la kulmi doontaan ogaada markaad la kulantaanna oo idin xisaabin doono markaad rabbi la kulantaan acmaashiina oo idinku xisaabin doono qof walba wuxuu samaystay baa ka horeeyo oo allah kula xisaabtamaya weya wabashir bishaaree nabiyullaahi maxamedow almu'miniina mu'miniinta u bishaaree yani dadka mutiiciinta awaamirta ilaahay qaato waxa rabbi uu ka reebay ka haraahi waxaad ugu bishaaraysaa asawaab aljaziila waljanna yani abaalgud weyn iyo jannadii ilaahay ugu bishaaree sidaas ayuu maaragtay allah leeyahay subxaanahu watacaala walaa tajcalu llaha curdatan liaymaanikum an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas aydan wuxuu rabbi subxaana watacaala kaga hadlayaa dadka markay rabaan inaysan khayr samaynin alla kacabsi aynan samaynin islaax bayna annaas inaysan samaynin markay doonayaan yidhaahdo intay dhaartaan anigu waa dhaartay sidaa darteed mar haddaan dhaarto waxba samayn maayo wallaahi hebel iyo hebel inaanan heshiisiinayn horey baa u dhaartay waan dhaartay marka saa darteed labada qof oo dirirsan islaax ka dhex samayn maayo maya wallaahi hebel inaan waxba siinayn horaan u dhaartay maarata hebel waxba tari maayo waxba ma taraayo waa dhaartay marka sidaa darteed magaca ilaahay ay ku dhaaranayaan noocaasuu rabbi ka hadlay subxaana wa tacaala wuxuu allah leeyahay walaa tajcalu llaha walaa tajcaluu ha yeelinina haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa allaha allaha ka yeelinina curbatan mid ku babcan oo maanic u ahoo diidayah ha ka dhiginina liaymaanikum dhaarirayaashiina darteed curbaha uga dhiginina yani liaymaanikum dhaartiina aad dhaarateen an tabaruu lianlaa tabaruu inaadnan baarinimo samaynin oo wanaag eednan samaynin allah mid ma yani ku babcan ha kaga dhiginina dhaartii dhaartii magaciisa aad ku dhaarateen mid manciya ha ka yeelinina weya watattaquu lianlaa tattaquu inaydnan cabsanin oo taqwo aydnan la imaaninna ha uga dhiginina curdata liaymaanikum ha uga dhiginina allah wa tuslixuu walianlaa tuslixuu inaadnan hagaajinin oo idnan wanaajinin bayna annaasi dadka dhexdooda inaadnan hagaajininna mid maanica ha uga dhiginina oo reebo oo curda ah ha uga dhiginina weeyaan marka lianlaa inaad tidhaahdid ama inaad tidhaahdo yani karaahata an tabaru ayadana way jirtaa an tabaru karaahata an tabaru inaad baarinimo samaysaan nicid la nacayo darteed allah uga dhiginina curdatan liaymaanikum arrintaas haku maaragtay mid maanica ha ka dhiginina weeyaan marka alcurda bidami alcayni curda marka la yidhaahdaa waa fucla baa la yidhaahdaa oo bimacnaa mafcuul loo jeedo fucla oo bimacnaa mafcuul loo jeedo weeyaan macnaheeda waxaa weeye laa tajcalu laa tajcalu aymaanakum biاllahi macruudaة baynakum wa bayna الnaas macruuda wa yani maxna waxaa loo jeedaa mid maanic ahoo dhaartaadii adiga iyo khayrkii aad samayn lahayd magaca alle aad ku dhaaratay mid idinkala xijaabtaha ka dhigay khayrkii iyo adiga yani iyana khayrka kuu diidin ha odhanin horay baan u dhaartay ma gelayo waxaan hadhihi ha odhanin xataa haddaad dhaarato khayrna aad aragto dhaartaadii buri kana kafaaro gudo marka shaygii la imo oo biriga ahaa iyo samafalkii inaad timaada inaad la timaadaa lagaa doonaya weya maxaa yeelay kelimadan waxay leeyihin waxaa laga soo qaatay maakuudun min qawlihim carada alcuudu cala alinaai markaad tidhahda weel weelka markii aad ul kor saarto ama maaragtay shay aad dusha ka kor saarto wax gelaya ma laha soo maaha weelkaas haddaa biyo ku shubtay waxbaa ku babcane waxbaa ku babcan marka biyihii ma geli karaan caaro kuma shuban karto waxaad ku samaysan karto mala ila maaragtay waxaad saartay yani maaragtay qori ama wax weyn alwax baa dusha ka saartay wax gelaya ma leh marka khayrkaad samayn lahaydeen dhaartan aad dhaarateen darteed ha u diidinina saas way waxa loo jeedo walaa tajcalu llaha allaha ka yeelinina curdatan liaymaanikum yani dhaariyaashiina mid maaragtay ood magaca alla ku dhaarataan midaad wax ku mancisaan ha ka dhiginina weeyaan yani laa tajcaluu aymaanakum billahi dhaarta aad rabbi ku dhaarateen magaciisa aad ku dhaarateen ha ka yeelinina maanicatan waxaailatan an tabaruu watattaquu watuslixuu bayna annaas mid manciso oo hor istaagto islaaxii labada qofood aad heshiisiin lahaydeen taqwadii aad la imaan lahaydeen birigii iyo samafalkii aad samayn lahaydeen mid hor taagan ha ka yeelinina saasuu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka qofka yani waxaa la diiday inuu yidhaahdo haddii aan labadan qofood heshiisiiyo dhaartaydii baan xanas ku samaynayaayoo aan ku dambaabaya taa ilaahay ma ogolo waxaa la rabaa dhaartaada ka kafaaro gudo wanaagana samee maxaa yeelay yani fii suurati nuur markii xadiisulifkigii caaisha laga fidiyey waxyaalaha dadkii yani ka fidiyey waxaa ka mid ahaa mistax mistaxna waxaa hayey yani maaragtay abubakr sidiiq muhaajir buu ahaa abubakr sidiiqa maaragtay maamuli jiray maalintii baraa'adii caaisha ay soo degtay oo la bari yeelay ayuu abubakar dhaartay inuusan mistax weligii khayr uusan u samaynaynin weligii inuusan khayr u samaynaynin markuu sidaa ku dhaartay ayaa aayadda fii suurati nuur ku jirta ilaahay soo dejiye oo leeyahay walaa ya'tali ulu lfadli minkum waasacati an yu'tuu uli lqurba walmasaakiina والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله سلا سوليه سبحانه وتعالى يينا دك حولها لك أصحاب الفضل قارن oo ilaahay xoolahay tanaadnimada uu siiyey inay dadka qaraabadooda ay ka manciyaan ay u diidaan aysan waxba siinin masaakiinta muhaajiriinta inayna waxba siinin ha casiyeen hana iska dhaafeen allah sidaas uu leeyahy subxaana watacaala markaasaa le alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinka sooma jecelin inuu ilaah idiin dhaafo a waa jecelna abubakar marka aayaddaas soo degtay islamarkiiba yani wuu ka soo noqday mustaxna wanaagiibu iyo wuxuu u samayn jiray ayuu u sameeyey weeyaan marka waxaa la rabaa qofku hadduu dhaarto oo shay aad ku dhaarato dhaartaada inaad ka kafaaro gudato ayaa la rabaa ood wixii khayr ahaana aad samayso macnaha aayadda marka sidaasa ujeedaa weeyaan xadiis saxiixeynka ku jiro abu muusa alashcari nabigeenna uu ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi inii wallahi in shaa allahu laa axlifu calaa yamiinin faaraa gayraha khayra minha ilaa ataytu aladii huwa khayrun wataxallaltuha aniga wuxuu yidhi ilaahay hadduu doono ma dhaarto dhaarku ma dhaarta buu yidhi nabiga odhanayo oo marka markaan dhaarto wax ka khayr badan dhaartaas aan arko markii aan shay ka khayr badan arkaani shaygii khayrka lahaa baan la imaan markaasaan dhaarteydii ka kafaaro gudana ka xalaal noqonayaa bu marka waa dhaartayo dhaar baa iga dhacday marka labadan qofood heshiisiin maayo ha odhanin dhaar baa iga dhacdayo ninkaa qaraabada xor tari maayo horaan u dhaarta maya dhaartaada ka kafaaro gudo wax tar ninkaas maskiinkaa oo dhibaataysan labada qofood heshiisii wixii khayr oo dhanba samee sidaasaa lagaa rabaa weeyaan xadiid imaamu muslimkii saxiixa uu ku warinaayana sidoo kale buu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo dadka amrayo man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii ku dhaartaan fara'aa khayraha khayran minha dhaartaas waxaan ahayn inay ka khayr badan tahay ou arkaayi falyukafir can yamiinihi walyafcal aladii huwa khayru dhaartiisaa ka kafaaro guto wix khayrka ahaana hala yimaado marka aayadda macnahay ka hadlayso waa kaas wey walaa tajcalu allaha allaha ka yeelinina curbatan mid ku babcan oo maanic oo diidaya ha ka yeelinina liaymaanikum dhaartiinna ha uga dhiginina maxaadan dhaartiinna curdo uga dhigaynin an tabaru karaahata an tabaru inaad baarirnimo samaysaan nicid la nacayo darteed ama lianlaa tabaru inaadna baarirnimo samaynin darteed ha u samaynina baarirnimada sameeya dhaartiinnana ka kafaara guta hadhihin ilaahay baan ku dhaarta aniga mana bixinaya ha odhanay watattaquu inaad ilaahay ka baqdaan karaahata an tattaquu كراهة أن تتقوا أما لألا تتقوا وتصلحوا و... ولألا تصلحوا إن أدنان هجاجنين بين الناس بك دحدد إن أدنان إصلاحين ودن وناجنين هكو دارننا يعني هأقدق إننا مد مارتك خير في الود يدو مقع إلهي أقدق إننا والله الله سميع الله مقلوي لأقوال عباده أدومدي سهد اللدود ربي هو مقلا الله سبحانه وتعالى وسميع عليم الله علم لوي oo wuxuu garanayaa yani waxa maaragtay addoommada qalbigooda ka soo fulayahay ilahay waa ogyahay subxaana watacaala cilmiba u leeyahay allah subxaana watacaala wey laa yuaakidukum allahu billagwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum bima kasabat quluubukum wallahu gafuurun xaliim laa yuaakidukum allahu allah idiin qaban maayo billagwi hadalka saaqidka ahee baatilka ah oo aan macnaha lahayn fii aymaanikum dhaariyaashiina dhexdeeda idinkugu qaban maayo yani allah idiima qabanayo wy walaakiinse yu'aakidukum allah wuu idin qaban wuu idiin qabani bimaa kasabat quluubukum laabtiinna qa- quluubtiinna qalbiyaashiinna waxa ay kasbadaan ayuu rabbi idiin qabanayaa weeyaan marka dhaarta allah wuxuu leeyahay laqwiga ah oo qofka carabkiisa ku dureersata qofka looma qabanayo lama oranayo ka kafaaro gudo allaqwu fii imaanikum laqwiga waxaa la yidhahdaa asaaqitu aladi laa yuctadu bihi shayga macnaha aan lahayn oo aan la tirsanin ayaa loo jeedaa marka laydiin ciqaabi maayo kafaaro gud la imaada laydinma oranayo yamiinkaas dhaartaas waxaa loo yaqaanaa yamiinu laqwina loo yaqaanaa mar hadday yamiinu laqwi tahay oo hadal iska afkaada ka soo baxay ah yani maaragtay laguu qaban maayo laguma qabanayo walidalika xadiidkii yani maaragtay ee saxiixeynka ku sugnaa abi hurayrana oo warinayo wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka yani maaragtay markuu iska dhaarto wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man xalafa faqaala fii xalifihi wallaati walcuza falyaqul laa ilaha ila allah yani mushrikiintu waxay ahaay yani waxaan ujeedaa shirkiga markay ku jireen bay sanamka laata iyo cuzo la yidhahda ku dhaaran jireen markay soo islaameen oo weliba islaamnimadooda ay cusub tahay qofka wixii shalay oo ah ku jiray carabkiisa marmar waa iskaga dhacaya waxaa dhici karta isagoo muslima inuu ku dhaarto yidhahdo wallaata walcuza inuu yidhahdo isagoo muslima laata sanamka la yidhahdo cuzo sanamka la yidhahdo ku dhaarta dhaartana maxaa islaamkuna baray man kaana xaalifan falyaxlif billah allah kaliya inuu ku dhaarto baa la rabaa qofka cid kale inuusan ku dhaarin marka carabkoodi maadaama xadiisu cahdin bilislaam ay yihiin oo jaahiliyadii hadda ay ka yimaadeen ba carabkooda waxaa ku dhacayo wallaata walcuza mar hadduu sidaa yidhaahdo oo allaata walcuza a ku dhaarato falyaqul laa ilaha ila allah qofka laa ilaha ila allah ha yidhahdo yani waxaad garanaysa qofka inuu shirki gelayo durbadiiba laa ilaha ila allah ha yidhaahdo ayaa la leeyahay weeyaan marka waxa weeyaan yani dhaartaas waa yamiinu laqwi waxaa la mid ah dadka muslimiinta laftooda magaca ilahay inay ku dhaartaan magaca allah baad ku dhaarani waxaad leedahay laa wallahi balaa wallahi kalimaadkaasi carabkooda ku dureensado iska barta hadda soomaalidu u badan tahay may wallahi saas ma yeelayo u leeyahay wallahi may may hadalka xataa wallahi dara iskaga bilaawdaba wallahi ubu ku bilaaba dhaarti wallahi ayuu ku bilaaba wallahina waa dhaar wey waa qasam wey laakiin qasadkiisu ma aha dhaar yani kaalimiyo shahan cabirkaas may wallahi hadda socab wallahi hadda socab kuleeyahay yani mujeedada waa dhaarta dhaar horumarina uma qasdaayo yani hadda maaragtay dhaar ulama jeedo yamiinkaasoo kale lagu qaban maayo yamiinu laqwiyaa la yidhaahdaa looma qabto qofka taasuu rabbi ujeedaa subxaana wa tacaala laa yuaakidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum soo ma jeedin laqwigaa midaas aan hadalka aan macno lahayn oo dhaartiina ka mid a allah idiinma qabanayo maxaana loo qabani marka walaakiinse yuaakidukum allah wuu idiin qabanaya bimaa shay buu idiin qabani kasabad ay kasbatay quluubukum laabihiinu ay kasbadeen waxay laabtu kasbatay waxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa yani caqdu lyamiini binniyati waalqasdi dhaarta inaad qalbigaada yani ka goosato adoo niyeysanna aad shayga ku dhaarataan dhaartaas way midda lagu qabanayo lagu leeyahay ka kafaaro gudo lagu oranayo weyaan dhaartaasa inaad ka kafaaro gudato la rabaa marka aayaddan ma aynan caddaynin marka ugu horayso bimaa kasabad quluubukum un baa la yidhi ma aynan fasirin waxay qalbigeenu kasbaday muxuu yahay ma aynan sheegin midda labaad ma aynan sheegin qofka hadday waxay naftiisa qalbigiisa ou kasbaday hadduu dhaartii dhabtaahayd la yimaado waxa ka ratibmayana aayadda nooma sheegin laakiin aayadda fii suurati lmaa-ida ku jirto aan arki doonno insha allahu tacaala ayuu allah ku caddeeyey subxaanahu watacaala wuxuu rabbi leeyahy laa yuaakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walakin yuaakidukum bima kasabat quluubukum uu fasiraya mogtahay allah aayada qur'aanka waxaa la yidhaha qur'aan yufasiru bacduhu bacdan qaarkii qaarka kale u fasira walakin yuaakidukum bima caqadtum lأymaana allah saasuu leeyahay dhaarta aad gunitaan oo dhaar ahaan aad u niyeysataan taasaa laydin qabanaya midda la rabo laguu qabanayo oo inaad ka kasaaro gudato la doonayo waa dhaarta noocaas oo kale oo qalbigaada niye aad ula timid wey haddaba haddii aad niyad ula timaado maxaa ka ratib maayo waxaa ka ratib maayo kafaaro gud inuu qofku la yimi inuu kafaaro la yimaado كفارة هو مرك وامعي سورة المائدة إلهي كشيد أسمع أيضا بما عقدتم الأيمان محير الله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا, أيمان واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون أيضا سلاسولين كفارة لقاء دون يهوات وحوى يعني طبن مسكين إنها قودسه عنada markaas ahalkaas ama beledkaas laga cunaa tan ugu wanaagsan inaad min awsati maa tudcimuuna ahlikum ilaahi ahalkaaga waxaad siinayseen kan ugu khiyaarsan ugu ugu wanaaga badan oo kale inaad toban miskiin dharjisaa lagaa raba haddaad weydo dhar inaad u labiso toban miskiin aad dhar u gadabaa lagaa raba haddii aad weydo yani maaragt maya yani haddii taas ama inaad maaragtay addoon xurayso addoon baad xurayni haddaa weydo toban miskiinaad quudini haddaa weydo toban miskiin baad dhar u labisaysaa labis baad u samaynaysa saa doonta u kala horumari adiga tartiib hadda tan ma laha sidaa doonta u kala horumarinaysa laakiin saddexdaas haddaad weydo markaa saddexdaas aad awoodi weydo baa markaa kadib soonka laguyo ilaa allah uu leeyahay faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam qofka aanan saddexdaas heli karin saddex maalmood buu soomayaa marka waxaa la rabaa dadka hadda soomaalida loo iska cadayso qofaa dhaaranayo dhaartu inuu ka kafaaro gutou rabaa waxaa dhici karta toban miskiin inuu quudin karo waxaa dhici karta toban miskiin inuu awood uleeyahy inuu dhar u labiso inuu awoodi karo ma samayna wuxuu le waa dhaartayo saddex maalmood baan soomaya oo kafaaro gudana saddex maalmood ma jirto adoo heli karo miskiin inaad quudiso maaragtay inaad saddex maalmood sunta lagaama rabo faman lam yajid ali qofka aanan heli karin wey kaas baa la rabaa saddexda kusoo ordi saddexda soon saddexda maalmood soonkooda wuxuu imaanayaa markaadan toban miskiin dhar u geli karin addoon la xureeyo heli karin toban miskiin aadan quudin karin kabacdi baad la imaanaysaa weeyaan sidaasaa la rabaa marka arrinta ka ratibmaysaahi waa taas weeyaan marka qofka hadduu ka cajizo ayaa la rabaa weeyaan ولكن يؤاخذكم الله وحولين قبني بما كسبت وحي كسبتي قلوبكم لكن اي قبت اي كسبتي والله الله غفور الله دم داف بدنوي لمن تاب إليه قفك أسوى النقراء الله وأبا في البنية حليم الله دلقات بدنوي يعني بمن عصاه قفك كعاسي الله من دلقات بدنوي لأنه لم يعالج عليه بالعقوبة كما قد الجناي إلهي عقوبة دربديبة والله سيتديرين والله كاذين هرلك مع قابل marka allah waa alla dulqaad badan weeyaan addoommadiis hadday ku caasiyaan markiiba hore lagama halaago oo abaalkiisa lama siiye waa loo kaadiya xataa inuu soo soo noqdaa la arkaa ilahay u tooba keeno للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذين هوين يعني رجي أي أسقنا ذي يؤلون بارنيو من نسائهم يعني من جماع نسائهم هوينكودا جماعودا يتغان كدارنا ياهي أي أصبنا ذي تربص أربعة أشهر أفر بلود سجتان كود لسجا يكرشد لوكرتا أي أصبنا فيويا هل كان وحو الله نوه شيء وحل هذا الإله الإله بل هذا فقالوا بابنا يوحق لنا الإله لهذا aliilaa xagga luqada waxaa lagu yidhahdaa alxalifu baarta iilaa la yidhahda markay sii fasirayaan waxaa la yidhahdaa iilahan waxaa loo jeedaa alimtinaacu bilyamiini min wab'i zawjati yani iilahan wuxuu kaas ku yahay qofka oo ku dhaarto inuusan xaaskiisa u tegaynin xaaskiisaba inuusan u tegaynin jimaac uusan la imaanaynin dhaarasho uu ka dhaarto wadcigaas ayaa ilaah hadda loo jeeda kaasuu ku khaas yahay wey alilah kaasaa la yidhahda marka allah wuxuu sameeyey wuxuu yidhi ragga dumarkoodu inay jimaacaan ka daaranayaahi waxaad yani waxay leeyihiin afar bilood in loo korto oo loo kaadiyo la sugo ayay leeyihiin afar bilood baa loo kaadinaya fa in faa-uu hadday soo noqdaan ama afarta bilood markay dhammaatay soo noqdeen oo reerkiisa u yimid oo jimaacay ama afartii aan dhammaanin buu maaragtay soo noqday oo reerkiisii oo xaaskiisii oo u tegey fa ina allaha alle afuurun allihii dembi dhaaf badan wey oo wixii uu sameeyey dembiga aha dhaarashadii oo gabadha ka dhaartay xaaskiisa ahayd dembigii ka ratibmay mid u dhaafayo hadduu soo noqdo raxiimun alla naxariisto oo tawbada uu ka aqbalo ku naxariisto weeyaan haddaba culimmadu waxay leeyihiin يعني مثلا هذا عبد الله بن عباس وكان مركو أيضا كهب ليه وحوليه كان أهل الجاهلية ذاتك الجاهلي قال أنتم الإسلام إيمان كهر وحي أهايين إذا طلب الرجل من امرأته شيئا يعني منك هدي حاسكي سؤو وحكى طلبه وحوي ديسته فأبت أن تعطيه إنه إنه مارتي في سنة أي ديده وحوك طلبنا وحي دون أن نغضه waxba weydiisanaya way diiday inay inay siiso shaygii xalafa wuu dhaaran jiray allaa yaqrubaha asanata wasanatayni aw walaat wuxuu ku dhaaran jiray waxaad isii buu leeyahay ama nafteeda ha noqoto wuxuu ka doonay ama shay kaleba ha noqoto markay diido ma ku siinayo ku siin mayo markay tiraahdo wuu dhaaranayaa hal sano yani maaragtay ku imaan maayo agtaada soo istaagi maayo uu leeyahay jimaac kuugu imaan maayo ama laba sano dhaaranaya ama saddex sano markuu sidaa u dhaarto haweentii faruu ka tegay fayadacuhaa laa ayiman walaa daatu bacdin yani haweentii buu ka tegaya naag yani aan nin lahayn ayadoo ah yani naag naag aan nin lahayn ayadoon ahayn buu ujeeda nin ma laha oo haddaysan nin lahayn yani maaragtay nimankii kala guursan karto walaa daatu bacdin mid nin lehna ma ah yani lamana qabo yani nin la-aanna maaha ninkii waa joogaayo nimankii uu ka dhaartay nin kale ma soo geli kari laana ninkaana naagtiisita ma una furin naag la qabana ma ahano saddex sano iyo laba sano iyo sanad baa laga maqnaanaya oon maarata marna mucaamalo lala samaynayn waa cadaab waay dhib weeyaan markii sidaa ay dhacday falamaa kaana alislaamu diinta islaamka markay timid jacala allahu dalika arbacata ashhurin allah sanadkii ay dhaarin jireen markay ugu yar tahay ama labadii sano ama saddexdii sano afar bilood baa laga dhigay markaasuu faanzala allahu hadihi laaya buu leeyay cabdullahi bn cabaas haddaba qofka hadduu xaaskiisa ka dhaarto islaamku afar bilood buu ka dhigay markuu qofku xaaskiisa ka dhaartaa muddo uu ka dhaarto muddadaas waa la fiirinay inay afar bilood ka yar tahay iyo inay ka badan tahay labadaas unbay mid noqon kartaa sooma ama afarta bilood ay ku siman tahay hadday afarta ku siman tahay ama ka yar tahay afar bilood buu ka dhaartay bil buu ka dhaartay laba bilood buu ka dhaartay dadka bani aadamka ninkii xaaskiisu waa wada dhaqmaya waa la isku dhacaya waa waxba wax dhibba ka imaanaya dhexdooda markaasoo kaleeto haddii uu dhaarto afar bilood hadday ka yar tahay waxaa la rabaa afartiisii bilood hadduusan ka hor soo noqonaynin inuu afartiisa dhammaystirto waa leeyahay wuxuu leeyahay afartii ayadoonan dhammaanin inuu soo noqdo oo xaaskiisii jimaaco u tago dhaartiisiina uu ka kafaaro guto taasna wuu leeyahy haweentana markaas haddii afar uu dhaartaa inuu yani ninkeedii inuu soo noqdo inay dalabta ma aha ilaa afarta bilood laga gaarayo inta afarta bilood laga gaarayo inay ka aamusto shibka tiraahdaa la rabaa aysan dalbin aysan maxkamad geynin aysan dacwo iyo qaadin la aadin ayaa la rabaa weli afarta bilood inay sabarto ay sugto haddii afarta bilood ka badan ay tahay muddada u dhaarto shan bilood lix bilood toddoba bilood sanad waxbuu ka dhaartay inuusan jimaac ugu imaanaynin xaaskiisa haddii arrinku sidaa yahay haweenta xaq waxay u leedahay afarta bilood markay dhammaato inay dacwayso oo qaadigii xaakimka ay u bandhigtan ay leedahay xaakimkana waxaa xaq ku noqonayo laba shay midkood inuu sameeyo baa laga rabaa ninka qaadiga ama xaakimka laba shay mid inuu sameeyo inuu ku khasbo inuu naagtii xaaskiisa jimaaco u tago afartii bilood markay dhammaatay inuu u tago ama inuu ka furo oo maaragtay yani talaaq uu rido banaanka ka mariyo si ay nin kale u guursato afartaa bilood inta ka dambeeya sidaas ayaa maaragtay iilaa la yidhaahdaa haddii marka afarta bilood uu dhammaystirtaa wax kafaaroo laga raba ma laha yani maaragtay hadduu marka kusii madax adeego uusan rabin macnaheeda naagtii ma raba wey markaasoo kale qaadigii inuu ka furo baa la doonaya wey marka allah wuxuu leeya liladiina nimankii ayay usugnaaday raggiibu usugnaaday yu'luuna dhaaranayo min nisaa'ihim yani min mujaamacati nisaa'ihim haweenkooda inay jimaacaan ka dhaaranayaahi waxay leeyihiin tarabusu arbacati ashhurin afar bilood bilo afar ah korashadood iyo sugitaankeed loo sugta bay leeyihiin walidalika xadiidkii saxiixaynka ku jira can caaisha radi allahu canha nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa markay ay isku mu'aamaraad u sameeyeenoo yani saddex ay maaragtay wax iskugu dardareen waa ka dhaartay hadallay sameeyeenoo iyagoo mas hinaase iyo masayr iyo wax lamida samaynayo markay arkeen uu ka dhaartay nabiga calayhi salaatu wasalaam bil buu ka dhaartay yacni nabiga wuu dhaartay aalaa min nisaa'ihi shahran bil buu ka fogaaday uusan inuu jimaaco uusan uusan goosanin si uu tacziir iyo canaan uga dhigo markii bishii sagaal iyo labaatan ay gaartay ayuu meeshuu saarnaa nabiga ka soo degay xaasaskiisiina uu u yimid markaasaa la yidhi bishii waa sidee markaasuu yidhi ashahru tiscun wa cish- tiscun wa cishruun sagaal iyo labaatan bishii way ku dhammaataa ila shahr marna sagaal iyo labaatan wey marna waa waa soddon wey bisha muslimka waa sidaa weeyaan sagaal iyo labaatan maal markuu joogay ayuu nabigu usoo noqday xaasaskiisii weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay fain faauu hadday soo noqdaan oo nimankii yani maaragta ay usoo noqdaan xaasaskoodiio jimaac ay ula yimaadaan cabdullahi bn cabbaas oo kale wuxuu leeyahay fain faauu waxaa loo jeedaa buu leeyahay wa kinaayatan can iljimaaci saasaa loo jeedaa hadday soo noqdaan haweenkoodii ay u tagaan faina allaha alle gafuurun allihii dhaafid badan weeyo taksiirkaa iyo gabadfalka yani uu la yimid oo xaaskiisiiyo u baahan oo ka dhaartay oo dhowrkaa bilood oo ka maqnaa yani ma arkaysaa mid u mid u dhaafid badan weeyaan raxiimun haddana naxariisto oo tawbada uu ka aqbalo iyo maaragtay kufraankaas ugu naxariisto weeyaan wain cazamu talaaq wain cazamu talaaqa faina allaha samiicun caliim wain cazamuu hadday goostaan atalaaqa talaaqii ay goostaan alcazmu wa alqasdu wanniya qofka waa qasday wouna niyeystay inuu haweentan furo saas wey wain cazamuu hadday goostaan atalaaqa furiin hadday goostaan oo xaaskooda iska sii daayaan hadday goostaan waa aswaajtii nimankii wey oo xaasaskoodii ay furaan faina allaha alle samiicun allihii ki maqlayo weeyaan caliimun og waxa uu samaynayo yani mujeda waa tahdiidaa la yidhahda waa waciid wey markuu afar bilood waktigii ka qaaday ka hor hadduu rabo uu furi lahaa ka hor hadduu doono illa qofka haddaad dhibsatid waa iska furi lahayd markuu afar bilood ka dhaartay inuu la mucaamaloodo kabacdi buu wuxuu goostay inuu furo ha ogaada ilaahay subxaanahu watacaala inuu maqlayo waxa uu sameeyey cilmina uu leeyahay maaragtay waxa uu ku dhaqaaqayo uu samaynayo sidaa darteed yani inuu mudaara iyo mashaa yani mushaaqa uula qasday inuu dhibo gabadhan inuu dhibay inuu yani maarata doonayay ha ogaada buu leeyahay marka qof kastoo arrintaa ku dhaqaaqi lahaa wuxuu ogaanaya faina allaha samiicun caliim ma sahlana faina allaha samiicun caliim waa tahdiid iyo waciida la yidhaahda goodi wey yani qofkaas ha ogaado alla inuu og yahay oo maaragtay maqlayo wax alla wuxuu samaynayo xumaanina ula jeedo sidaa darteed ilahay inuu abaalmarin karo weya والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات هوانك لفري هوانك مطلقات كاللي هذين لفراهي يتربصن ويكرنيان ويسجيان بأنفسهن نفتو ذبي وحي أسجنيان أي أكرنيان ثلاثة قروء yani saddex daahir ayay u korinayaan ama saddex hayd ayay sugayaan haddaba aayaddan horta dalaaqa ciddadiisa laga hadlaya ciddaa laga hadlaya aayaddan ciddaday ka hadlaysa ciddo waxaa la yidhaahdaa haweenta markii la furo muddada ay joogayso yani oo aan nin kala guursan karaynin maxaa ciddadaasi loo sameeyey ciddada waa waajib wey inay ciddo tirsato oo markii haweentan la furaahi aysan horay ka guursanin oo muddo ay sugtaahi waa shay waajiba weya waxaa ciddada loo waajibiyeyna waxa weeye liyu'mana min ikhtilaafi alansaali nasab nasliga inaysan isku darsamin nin baa hadda furay masalan haweenkii waxaa dhici karta mar dhow inay kulmeen caloosheeda inay ilmo ku jiraan haddii la yidhaahdo yani raximkeeda inuu ilmo galay in kale yaan la hubinin ee horey ha laga guursado nin ha guursado oo ku kale horey ka maarsado hadhowna waxaa imaanayso ilmihii in laisku qabsado kana uu yidhi anaa iskale kana anaa iskale ilmihii ay isku darsamaan soo ma jeedin marka si aysan arrintaa u dhicin bara'at araxim loo ogaado raximka inuu owlaad ka beri yahay loo ogaado darteed baa ciddada loo waajibiyey xayd baa ku dhacayo mid kalaa ku dhacayo mid saddexaad baa ku dhacay hadday dawaatir xayd ay tahay marka kabacdi haddiiba xaydka koowaad la ogaado raximkooda inuu beri yahay baa la ogaan karaa xayd labaadaa la sugay mid saddexaad baa la sugaya waa inay intaa sugata weeyaan haddaba haweenka ciddooyinkooda ciddada aayaddan waxay ka hadashay muطalaqaad oo idil ma aha yani hadda waxaad daahirka markaa fiirisa daahir alaaya cumuumka wuxuu ku tusinaya inay kulminayso jamiic lmuطalaqaat haweenka la furo dhan saddex bilood ha saddex qur'i ha tirsadeen ayay ku tusinaya lakin macnuhu sidaa ma aha saddex tuqri iyo saddex hayd ha tirsadeen macnuhu sidaa ma aha yani aayado kalaa ka soo reebayo cumuumkaa ka soo reebayo waxaa loo jeedaa haweenka dawaatulxaydka la yidhaah leanna dumarka ciddooyinkoodu yani waa noo wada imaan doonaan qur-aankan ku wada arki doona insha allahu tacaala laakiin waa soo horumarsanaynaa dhowr xabaan ka tilmaamaynaa iska soo gaabinaynaa ima haweenta la furaa inay daatulxayd ay ka mid tahay min dawaatilxayd inay ka mid tahay haween xayd leh xaydka uu ku dhaco haddii haweentan xaydka uu ku dhacaahi alaaatu quruu bay tirsanaysaa haweentan waa la furay xayd baana ku dhaco saddex qur'i bay tirsanay qur'iga waa ka hadli doonaa haddii ilah yidhaahdo iyo culamada aaraadi ka qabaan maxaa qur'i la yidhaahdaa waa ka hadli doonaa yani ama saddex xayd ama saddex duhri bay tirsanaysaa waxaana tusinayo aayadeennan ilaahay uu noo sheegayo leeya wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu markay saddexda xayd u dhammaato ama saddexda daahir oo u dhammaado marka kabacdi ninka guursanaya ha guursado waa u furan tahay taas waa waa haweenka dawaatulxaydka la yidhaahdo wey waxaa jirta haween muطallaqa ah oo ama min dawaatilxayd ha ka mid noqoto ama yaysan ka mid noqonin haweena la furaya goormaa la furaya qabla dukuuli biha intuusan ninkaas u tegin uu mehersaday keliya nikax baa caqdi baa dhex maray laakiin jimaac ma dhicin haweentaas waad mehersatay uma aadan tegin adoonan u tegin baad furtay haweentii wax ciddaahay tirsanaysa lama arko markay waa ku furay aad tidhaahdo gurigaasay tegeen nin kale mehersan karta isla markiiba wax ciddaahay xisaabsanaysa ma laha maxaa yeelay ilahay baa tilmaamaya qur-aanka ku tilmaamay fii suurati alaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna haddaad haweenkii guursataan mu'minaadka ah dabadeedna aad furtaan inta aydnan jimaacin ka hor aad furtaan famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha ciddo aad tirsanaysaan ma jirto weeyaan mar alla markuu ninkaan furo gabadhaan aan la mehersa aan la dukuulin oon loo tegin la jimaacin markii la furoba horay ka guursanaysaa taasna waxaa la yidhaahdaa waa qabla yani maxaa la yidhaahdaa yani almuطallaqatu qabla dukuuli baa la yidhahdaa intaanan loo tegin ka hor baa la furay waa midda labaad weeyaan midda saddexaad waxa weeye oo aayadahan laga soo reebayo aayaddan laga soo reebayo haweenta hadday uur leedahay haweentii uur leh waa ninkii furay qidadeedu ma saddex bilood ba xataa dawaatulxayd ha noqoto hadday rabto uur bay leedahay ma saddex bilood ba maya uurkeedu inta yani ciddadeedu waa intay uurka ka dejinayso intay ka dhalayso keliya hadday ayadoo sagaal bilood iyo maaragtay maalmo yar ay uga dhameeyiin sagaalkii aada furto markaad furto kabacdi ay dhasho horay ka guursan kartaa markiiba haddii hadda aada furto oo markaas intay xaydka tirsanaysa uurku kusoo baxo ilaa sagaal bilood ma guursanayso ilaa ay ilmahaas caloosheeda ka dejiso marka haddii ay xaamila tahay oo caloosheeda ilmo ku jiraanna ayadana waxaa weeye ciddadeedu waa inay uurkaa dejiso oy ilmaha dhasho markaas weeyaan maxaa yeele ilaahay baa fii suurati talaq wuxuu ku leeyahay wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna yani haweenka uurka u saaxiibka ah muddadooda ciddadoodu waa inay maaragtay wixii calooshooda ku jira ilmihii ah ay dhalaan ay dejiyaan weyaan midda afraad waxa weeye haweenka aan dawaatulxayd ahayn xaydba kuma dhaco ilahay maba u abuurinba way jireen soo ma dumar aan xaydba ku dhicinaa jira ama aisaa la yidhaahdaayo xayd baa ku dhici jiray qof weyn bay noqotay xaydkii baa ka go-ay waktiga xaydkaa dhamaado way weynaatay amase wayba yar tahayba waaba gabar yar wey iyadoo yar aan xaydkiiba ku dhicin baa la guursaday dabeetana waa la furay haweentaas aanan xaydka tirsanaynin oo xaydka uusan ku dhacaynin ciddadoodu ayagu alaaata quruu maahe waa alaaata ashhur bilay tirsanayo ila xayd ku dhacay tirsanaysa ma laha uur ay leedahay dejinaysana ma laha taasoo kaleetana waa saddex bilood weeye saddex bilood markay joogto ka bacdi bay guursanaysaa weeyaan ayadana ilaahay baa allah baa odhanaya subxaana wa tacaala yani wuxuu leeyahay wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxidna allah sidaasuu leeyay alaaatu ashhur saddex bilood ayay gabadhaasi joogaysaa saddex bilood ka bacdi bay guursan taasna waxa weeye waa midii yani afraad weeyaan midda shanaad oo ciddada tirsanaysa oo ugu dambaysa waxa weeye almutawafa canha zawjuha naagta yani ninkeeda uu ka dhintay haweentii markii laga dhinto ciddaa la tirsanaya ciddadaa ay tirsanayso waxa weeye waa arbacatu ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban casho waa ciddadeeda maaha qalaasatu quru yani maaragtay arbacatu ashhurin wa cashran weeyaan haddaysan ahayn mid maaragtay yani xamli qaadayo ilma caloosha ku jirto aysan ahayn hadday uur ay caloosheeda ay yani ilmo leedahay caloosha ilmo ugu jiraan oy uur leedahay ciddadeeda iyadana mutawafa canha mutawafa canha zawjuha waa intay xamligaas ka dejinaysa iyadana waa taas weeyaan haddaysan uur lahayna afar bilood iyo toban casho ayay joogaysaa weeyaan marka ciddooyinka haweenku ay leeyihiin waa taas wey waana arki doonaa ciddat mutawafa canha zawjuha allah baa noo sheegi doona waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban casho ayay ixdaad samaynaysaa oo ciddadeedu ay noqonaysaa weyaan marka haweenka ciddooyinkoodii waa intaas uu alla noogu sheegay weya wlmuطalaqaatu haweenkii la furay yatarabasna way sugayaan bianfusihina naftooda cidda ahaan waxay u tirsanayaan alaaata qurui saddex qur'i bay tirsanayaan qur'i marka maxaa la yidhahdaa qur'iga waxaa la yidhahdaa yuطlaqu fi lugati cala alxaydi wa yuطlaqu ayda cala tuhri saddex xayd ayay tirsanayaan qur'iga waa la dhihi karaa xayd baa ku dhacayo way ka daahir noqon mid labaad baa ku dhacayo way ka daahir noqon mid saddexaad baa ku dhacayo way ka daahir noqon amase qur'iga waxaa lagu iطlaaqaa duhriga laftiisa daahirnimada lafteediyaa lagu tilmaamay oo ah yani xaydkan ku dhacay bay ka daahir noqonaysaa waa ko xayd kalaa ku dhacayo daahir duhrigaas labaad baa la tirini waa labo mid saddexaad ba xayd saddexaada ku daahir duhrigeedaasaa la tirini duhrigaa dambe markuu dhamaado kabacdi baa la guursanaya weyaan ay nin kale u banaan tahay haddaba culimmadu isku khilaaf marka waxaa la yidhahdaa qur'iga lafdiga alfaada carabiga aho min alfaadi aladaadi baa la yidhahdaa yani hal kelimo oo laba macno iska soo horjeeda kutusaysoo kale ayuu ka mid yahay qur'i baa la yidhahdaa waa kelima xaydna waa lagu tilmaami karaa duhrina lagu kulmo waa lagu tilmaami karaa xayd iyo duhrina hal mar keliya ma wada kulmi karaan ma wada kulmi karaan marka yani alfaada abdaadka la yidhahdo didka oo iska soo horjeedo ayuu ka mid yahay culamada marka qaar kamida waxay ku fasirayaan yani qur'iga waxaa loo jeedaa waa duhriga bay leeyihiin way isku khilaafaan daahirnimadii qofka inay xayd ka daahir tahay ayaa la rabaa weeyaan alaaata quruu marka waxaa loo jeeda saddex daahira loo jeedaa bay leeyihin culamada marka arrintaas qabtaay waxa weeye imaamu malik ibnu anas imaamu daar alhijra wa imaamu shaafici abu cabdillaahi ashaafici ayaa ka mid ah weeyaan waxaa ka mid ah umu lmu'miniina caaisha radi allahu canha caaisha qabto zayd ibnu thaabit baa ka mid ah cabdullahi ibni cumar baa ka mid ah fuqahaau sabca baa ka mid ah waxaa ka mid a ibban ibnu yani ibnu cuثmaan baa ka mid a maxamed ibn shahab zuhri yani caamatu fuqahaai lmadiina madiine fuqahadeedii oo dhan ragoodii baa ka mid ah waana riwaayo oo labada riwaayo mid ka mida imaam axmed uu leeyahayna wuu wuu qabaa weeyaan oo wuxuu leeyahay waa tuhrigaa loo jeedaa waxay deliishanayaan marka qoladaas qurxiga tuhriga ku tilmaamayo aayadda allah uu leeyahay faطalliquuhuna liciddatihinna haweenkii fura liciddatihinna ciddadooda ku fura liciddatihinna maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin ciddadaas oo la amray in lagu furaahi waxa weeye faciddatuhunna waxay leeyihiin alma'muuru bitalaaqihinna laha aلطuhru lalxaydu waa aahirka xaydka ma ahan baynayin ayadaas cidda tihiinna haweenta iyadoo aahira la rabaa dalaaqa markaan tagnaan ka hadli doona haddii ilaahay idhaahdo markaad furayso waa inay haweentu daahir tahay duhri inaad ku furtid baa iyadoo xaida inaad furtid lama ogola marka licidda tihiinna ku furan daliil waayay leeyihin inuu duhriga ciddada loo jeedo waxay daliishadeen xadiidka ibnu cumar oo saxiixaynka ku sugnaa wuxuu leeyahay ibnu cumara xaaskiisa oo xayd qabtuu furay markaasuu nabiga cumar intuu faray uu yidhi murhu falyuraajicha cabdullaahi ibni cumar amar buu yidhi cumarow aabbihiis baa tahay ha soo ceshto buu yidhi gabadhii ha soo ceshto oo xaydka ku furay markaasu wuxuu yidhi fain badaa lahu an yutalliqaha markay yani yani maaragtay ilaa xayd uu ku dhaco ilaa ay daahir noqoto xayd ku dhaco ay daahir noqoto markaas kabacdibu wuxuu yidhi fain badaa lahu an yutalliqaha hadday marka u muuqato inuu furo ou jeclaado falyutalliqha aahiran iyadoo aahira ha furo qabla an yamasaha intuusan taabanin uusan jimaac la kulmin fatilka alciddatu alatii amara allahu biha ciddadii ilaahay oo amray in haweenka lagu furaa waa taas weeyaan waa duhrigii wey adiladaas ayay culammadaas deliishanayaan qolada kale oo odhanayso duhrigu ma ahan yani qurciga duhri looma jeede xayd baa loo jeedaa culamadaas sidaa odhanayso waxa u horeeyo alarbacatu alkhulasaa arashiduun ayaa ugu horeeya abu bakr cumar cuثmaan cali radia allahu canhum raggaas ugu horeeya waxaa ka mid a cabdullahi bn mascuud waxaa ka mid a abu musa alashcari waxaa ka mid a cubaadat bnu saamit waxaa ka mid a abudarda waxaa ka mid a cabdullahi bni cabaas waxaa ka mid a mucaadi bnu jabal jamaaca min ataabiciin taabiciinta rag badan oo ka mid ah iyo riwaaya oo saxiixa oo imaam axmed uu leeyahay ayaguna waxay qabaan qurciga waxaa la yidhaahdaa waa alxaydu weeyaan marka waxa weye alaaatu quru alaata xaydaatin bay tirsanayaan weyaan alaata xaydaatin bay tirsanayaan sidaasay leeyihiin waxay deliishanayaan xadii aayadan walla iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuna alaaatu ashhurin ali haweenka aan xaydka ku dhicin yani ciddada ay tirsadaan waa saddex bilood taa marka waxay tusinaysaa baylein aayaddaasi ana asla alciddati bilxaydi yani maaragtay ciddada asalkeeda marka inuu xayd yahay markii xayd la waayo baa bilo yimaadaan oo bil la tirsadaan saas weeye bay odhanayaan aayaddaas bay deliishanayaan waxay kaloo deliishanayaan aayaddan noo imaan doonto isla aayaddeena dhexdeeda ku imaan doonto ah ولا يحل ولا يحل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن waxaa rabbi raxmkooda uu ku abuuray waxay leeyihin xaydkaa ka mid a ama awlaaddaa ka mid a raxmkooda ilahi uu ku abuuray marka xaydkii baa ka mid ah waxa marka la tirsanayo waa isaga waxay deliishaneen xadiidii daaruqutni oo warinayo saxiixa xadiidkaas faadima binti abi xubayshna ay warinayso xadiidkii yani maaragta istaxaabada ku saabsanaa waxau leeyahay nabigu ku yidhi faadima daci salaata ayaama aqra'iki maalmahaada xaydka aa qabtaa salaada ka tag saas weli ayaama aqra'iki marka qurcigii laftiisi buu nabiga xayd u isticmaalay bay leeyihin calaa kulli xaalin labadaasba labadaba adilo ay wada wataan laakiin culamada qolaba miday rajaxdaa imaam maaragtay shinqiidi kitaabkiisa fi adwaa lbayaan qolada hore imaam maalik imaam shaafici ku jiraan ayuu daliilkooda qawi ah ayuu yahay buu leeyahay duhriga marka waxaa qurciga waxaa loo jeedaa alxaydu adduhri baa loo jeedaaye xaydka looma jeeda buu leeyahay marka walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaثata quruubin walaa yaxilu xalaal ma aha lahuna haweenkii xalaal uma aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu alla wuxuu abuuray fii arxaamihina raximyaashooda dhexdooda minkooda dhexdeeda uu ku abuuray oo uurkii ah ama xaydkii ah inay qariyaan maaragtay yani xalaal uma ahan buu alla leeyahay subxaana watacaala iyadoo uurle inay tiraada ninka uur malihi uur kumalihi yani waala la furay soo maaha uur bay leedahay way qarinaysaa ma sheegayso taasoo kale xalaal uma aha yani saasaa loo jeeda markaasaa shardi lagu xiroo la yidhi in kunna hadday haweenkii yihiin yu'minna kuwa rumaynayo billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamaha kuwa rumaysan hadday yihiin inay qariyaan xalaal uma ahan buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala inay wixii alla ku abuuray inay qariyaan xalaal uma aha marka waa tahdiid wey oo marka waxa weeyaan arrintaas waxaa la leeyahay marka ilaahay uu in kunna yumina billahi walyawm alaakhir loogu xirayo arrinkan oo waxa allah uu calooshooda ku abuuray dumarka cid ogaan kartaahay ma jiro ilaa ayaga mooye ayaga unbaa garan kara weeyaan marka labaad markhaati hadda oo ku caddayn karona ma jiro oo kuu soo saarayo marka in ay yacni haweentii yacni ayadoo rabta matal waa la furay xaydkii marka bay ka been sheegaysaa waxa dhexdeeda ku jira waxay rabtaa saddextaa inay nu guursato markaase waxay leedahay yacni maaragtay xaydkii baa igu dhacay shan iyo toban casho iyada joogto bay leedahay xaydkii igu dhacay oo waa way- beenay sheegaysaa waxay rabtaa laba bilood gudaheed ama bil gudihii ama bil iyo bar inay nin kale ku guursato marka iyaysan qarinin ha ogaata baa laleeyahay waana dhici kartaa inuu ilaahay u keeno oo wax suuragal ay noqon karto ama waxay doonaysaa inay ninku ku dheerayso waktiga yani si maarata maadaama ay talaaqu rajci uu yahay nafaqadii iyo ay ugu sii socoto iyo maskankii iyo inay tira xaydna iguma dhicinba iyadoo xaydka ku dhacay inay qariso si ay u dheeraysato oo laba bilood kabacdi ugu dhacay iyo bil afar bil shan bilood isii gaarto arrimahaas buu marka ilaahay u leeyahay yacni yaynan qarinin walaa yaxilu lahuna xalaal uma aha an yaktuman inay qariyaan maa khalaqa allahu fii arxaamihina raxmiyaashooda wuxuu rabbi ku abuuray in kunna hadday yihiin haweenkii yu'minna kuwa rumaysan billahi alla iyo walyawmi alaakhir kuwa rumayna inay yihiin wa bucuulatuhunna nimankooda ayaa axaqu biraddihinna meeshaan yani talaaqa rajciga wey waxa laga hadlayo dalaaqan inuu talaaqi rajciga ahaa yahay oo kii baa-inada ah haweenta talaaqi baa-inka ah inuusan ahayn ayay tusinaysaa ninka hadduu furo yani maaragtay ciddadeedii intay ku jirtaa hadduu doono inuu soo ceshtaahi nimankoodii baa in yani ku xaqnimo badan in loo celiyo intii nin cusub ay la aadi lahaa keedii furay baa roon inuu u laabto saasaa loo jeeda wa bucuulatuhunna nimankoodii ayaga furay ayaa axaqu mudnaan badan biraddihinna celintooda ayaga loo celiyo taasaa ku mudnaan badan weeyaan yani biraddihinna celintooda fii dalika muddadaas dhexdeeda fii dalika ishaarada waxaa loo celinaya yani fii muddat alcidda ciddadaas la tirsanaya dhexdeeda dumarko dumarkaa nimankoodii in loo celiyo oo rajco loogu sameeyo ayaa wanaagsan saasuu maaragtay xaqnimo badan owla ah buu allah odhanay subxaana wa tacaala saasaa la rabaa laakiin waa goormo ayagana shardi baa lagu xidhay ninka markuu naagtiisa ceshanaya in araaduu oo awliyadii gabadha ay u celinayaan ninka ay u celinayaan waxa weeye in araaduu nimankii haweenkan furay hadday doonayaan islaaxan wanaag ay doonayaan wanaag inay kula dhaqmaan gabadhan mucaa- mucaasharo fiican ay kula dhaqmaan haddii ay doonayaan ayagaa ku xaqnimo badan intii nin kale la siin lahaa ninkoodii in loo celiyo ayaa ku xa- nimankoodii furay in loo celiyaa ku xaqnimo badan hadday wanaag doonayaan amaa hadday darar iyo dhib inay diraar sameeyaan ay rabaan looma celinayo ninkaan inuu gabadha dhibo hadduu rabo ma loo celinayo sida allahba uu leeyahay subxaana wa tacaala walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu inaad ku xadgudubtaan darteed inaad dhibtaan darteed ha u haysanina haweenkii buu alla leeyahay subxaana wa tacaala walahunna haweenkii waxay leeyihiin oo haweenka u sugnaaday oo ragga ay ku leeyihiin midlu ladii kii oo kale calayhina ayaga dushooda ahaa bilmacruufi yacni wanaag ayay ku leeyihiin weeyaan bilmacruufi bay ku leeyihiin walahunna midlu ladii calayhina bilmacruufi yani maxaa loo jeedaa ha- rag haweenkii waxay leeyihiin waxa ayaga raggooda ay ku leeyihiin bay ayaguna leeyihiin waxay raggooda ku leeyihiin ayay leeyihiin marka waxa weeye waa xusnu mucaashara naagta keliya xaaska keliya lagama rabo wanaagii inuu dhinaceeda ka yimaado adigana inuu kaa yimaado baa la rabaa mucaamalo fiican dhaqan wanaagsan dabeeco fiican inuu qofku kula dhaqmo asagaa laga rabaa weeyaan marka xaqa uu ninku ku leeyahay ayada bay oo kaleeta bay ninkeedana ku leedahay haweentii wey saasaa loo jeeda ay ku leeyihiin walidalika xadiid abu daawuud oo warinaya ibnu maaja oo warinaya imaam axmed mucaawiyat ibn alxayda alqushayriya radi allahu canhu oo ka warinaayo ayaa wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la yidhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjati axadina isagaa odhanay mucaawiya baan weydiiyey buu rasuulkaan ku idhi ninka yacni maaragtay annaga dadkayagan raggeenna haweenta xaqa ay ku leedahay waa maxay buu yidhi maxay xaqa ay nagu leedahay waa maxay markaasu wuxuu yidhi an tudcimaha idaa tacimta haddaa adiga cunno cunto waa inaa cunno siisaa aniga keligay dhargaaya haweenteedana gaaja halkaa la jiifaysa lagaa yeeli maayo waa qodob wey yacni waxa weeye wa- wa taksuwaha ida ktasayta haddaad dhar labisato adiga dhar soo gadato xaaskaada waa inaad dhar u iibisaa walaa tadrib ilwajha wejiga ha ka garaacin yani wejigi inuu qof wax kaga dhuftaay lama ogola xaaskaaga wala khayr qof kaleba inaa weji ka dishid lama ogola walaa tuqabix ha dhihin qabaxaka allah ilaahay ha ku caabeeyo ha ku dhibo ha odhanin sidaasoo kale ha odhanin baa leeyihi yani walaa tahjur ila fi lbeyti haweentaada markaad ku xanaaqdo waxay idin dhex maraan hijrada jimaaca un baa la rabaa inaad ka tagtide guriga bas uga dhex hijro oo kasii jeeso saasaa lagaa rabaa wey guriga dhexdiisa uga tag waa xadiis saxiixa weeyaan walahuna mitlu ladii calayhina bilmacruufida cabdullahi bni cabaas markuu fasiro hadal aad u qiimo badan uu ku fasiro wuxuu leeyahay isagu inii la uxibu an atazayana lilmar'ati kama uxibu an tatazayana liya almar'atu liana allaha yaquulu walahuna mitlu ladii calayhina bilmacruufi wuxuu leeyahay waxaan jeclahay buu yidhi cabdullahi bni cabaas xaaskaygii inaan isku qurxiyo sida aan u jeclahayba inay isku kood qurxiso marka sidaasoo kale baa la raba walahuna mitlu ladii calayhina gabadha waxaad jeceshahay markay kula nooshahay gurigaada joogto ay ku imaanayso inay gurigii dhar fiican ku qaadato inay markay ku imaanayso afka cadaysato waad aragtaan dumarkii iyadoo nadiifoo soo qubaysanayso cillaanay kuu soo marsani adigoo afhuurala haddaad la tagtoodan cadayin ka waran wax fiican maaha waxa way inaad cadaysato baa lagaa rabaa sida isku nadiifinayso kalena isku nadiifisid baa lagaa rabaa walahuna mitlu ladii calayhina yani taasoo kale way u cadayso isnadiifi u qubayso siday barfuunka isku shubayso kale isku shub adigana ila gurigaadii baa joogtahay saasoo kale baa lagaa rabaa marka cabdullahi bn cabaas hadalkaas hadal aad u qiimo badan oo ku fasirayo walahuna haweenku waxay leeyihiin mitlu ladii xaq bay leeyihin raggay ku leeyihin mitlu ladii kii oo kale bay leeyihiin calayhina ayaga dushooda ah ayaga dushooda xaq baa saarna kii oo kale ragga kuleeyihiin bilmacruuf yani wanaag bayna kuleeyihiin weyan walirijaali raggii ayuu usugnaaday calayhina haweenka dushooda darajatun darajay kuleeyihin dheeraad baa rabbi ilaahay siiyey subxaana wa tacaala marka ugu horayso yani dheeraadka rabbi uu siiyey waxaa ka mid ah yani inuu allah ka dhigay ragga inay maamulaan dumarka oo amarkooda ay tawaliyaan ayagaa loo dhiibay haweenta inay ninkeeda adeecdo baa laga rabaa wixii macruufa inay ku adeecdo macsi ma ahan inay ku adeecdo ilahay macsidiisu lagu adeeci maayo wixii macruufa inay ku adeecdo baa la rabaa nafaqadeedii iyo marashadeedii iyo masmaskankeedii iyo kullina ninkaa laga rabaa inuu la yimaado waajib dushiisa saaran weeyaan marka walirijaali calayhina daraja waxay la mid tahay aayadda uu leeyahay allah الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الله سلاس وليا يعني قوامر إله أوسية أي كم تايوي وللرجال الركب أسقناتي عليهن الضمر كبشوا ذا يقسقناتي درجة درجة أي ليه ليرات ربي سيه سبحانه وتعالى ويا والله الله عزيز الله أمر في سوء غالب يهوي يعني أرجو ذي سقفك كعاسية وأمر في سخلافه كأرجته من أول الحوية حكيم حكمة له في أمره وشرعه وقدره بحكمة كلهوية وحو أمره وحو جدينه قدر كيسو حكمة كلهوية والله سبحانه وتعالى يعني رنتي درسي ماركتي وقارية وحير بان أخرني